diyaar matihiin mala haystaa kitaabka mala muraajiceeyey ya meel waa la dhigala sqa waa in la muraajiceeyaa waa salaadu cayaar ma waxa wey waad ogtihiin ahmiyaddeeda rukni adag weeye marka waa in loo muraajiceeyo insha allahu tabaraka wataala hal hal waxa weeye keliya un waa hal saac waxaynu akhriyayna ka badin mayno insha allah haye diyaar baa tihin soo ma waa hal saac un soo ma hal saac inoo qabtay insha allah bismi illahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصlaaة والسلام عlى رasuuل الlah وعlى آlih وأصxaabه وmaن تبعهm بإحsان ilى yوم الdين الصلاaة في الsفينة waa aلdرس الثاني waay waa dersigii labaad مqadimadii baynu ka soo baxnay iyo dersigii koowaad dersigana waa kii labaad wey waxaanu ka bilaabaynaa aلصalaaةu salaada lagu tukanayo fi الsafيnة safيna waa doonta badda markaa dee kula koraysa oo badda lagu safrayo markaba ha noqoto ama doon ha noqoto waxay doontaba ha noqoto waxaa badda lagu safro baa loo jeeda waxa uu yihi shiikhu wa su-ila waa la weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam nebigaa la weydiiyey can isalaati salaadii baa la weydiiyey fi safiinati doonta lagu tukanaayey si loo tukanaayey faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waalih wasalam salli fiihaa qaa'iman salli ku tuko fiihaa doonta dhexdeeda qaa'iman adiga oo taagan ilaa an takhaafa algaraq inaad ka cabsatid inaad harqatid oo dhacdid mooye haddaad ka cabsatid marka inay kula harqato oo waxa weye baasha ay cayaarayso oo warwareegayso oo aad cabsatid inaad ka dhacdid ama kula harqato oo waxa weeye aada qarqatid qaraq waa markii aad dee biyihii iyo kuliqaan oo aad taa dhacdid biyaha ku dhaqdi inaad ka baqdi e markaa maxaad samaynaysaa markaa waxaad samaynaysaa fadhi baad isaga tukanaysa fadhi ayaad ku tukanaysaa rawaahu abu daawuud ayaa wariyey iyo sidoo kale daara qodni iyo qayrkood baa wariyeen waana saxiix sida sheikhu inoo caddaynayo uma qaala sheikh albani waxa uu yidhi tacliiqahoos faa'ida wa xukmu salaati fi طaa'ira halkaas sooma haysataan tacliiqa hoose ya tacliiqa raqam talaata saddex fiiriya hoostiisa markuu xadiidka ku takhrijiyey hoostiisa fiiri in xaakim iyo ay saxiixiyeen iyo waafaqahu dahabi iyo kabacdi wuxuu ku yidhi faa'ida soo halkaa uma jeedaan wa xukmu salaati salaada la tukanaayo fi daa'ira ile xilligii nebiga diyaarad ma jirin moogta diyaaradda lagu tukanaayo waa ka salaati fi safiina xukumkeeda waxaa looga qiyaas qaadanayaa doonta waana maxay wa an yusallaa in lagu tukado weeye qaa'iman istaagni in lagu tukado in istidaaca haddii aad awoodido an yusalli inuu ku tukado qofkii qaa'iman istaagni in istidaaca hadduu awoodo wa ilaa hadduu awoodi kari waayo sallaa jaalisan fadhi buu ku tukanayaa iimaa'an isagoo ishaaraya birukuuci rukuucdii iyo wasujuudi rukuuci birukuuci wasujuud sujuudda iyo rukuucdaba isagoo ishaaraya kamaa taqadama sidii soo hormartay waadix marka diyaarad markaad raacaysid oo diyaaradaha hadda aada loo raacaaye xukumkeedu waa xukumkaas nebiga la weydiiyey oo kale qiyaas baa la yidhaahdaa oo waxaa looga qiyaas qaadanayaa cilladda ka dhaxaysa waxay tahay labadoodaba waxaa laga baqayaa inaad ama dhacdid ama harqatid ama dhibbaa laga baqaya mashaqaad timid labadoodiina waa safar dhulkiina ma joogtid labadoodaba sidaa daraaddeed marka waa isku xukumo waadix ma taha ikhwaani waa isku xukum marka inaad ka cabsatid inay dhib kuu timaado ma aheen istaagniba ku tukanaysaa waa nagii sheegnay diyaaradaha hadda badanaa biyihii baad ka dhexelaysaa qibladii bay xataa kuu sheegayaan jihadii ay kaa xigtay waxaad eh, helaysaa meel bannaan oo dambe oo haddii aad tidhaahid waan ku tukanayaa ay kuu ogol yihiin waxaad kaloo samaynaysaa oo muhiima wakhtiga aad ku safraysid eeg haddii salaaddii ay suurtagal kuu tahay inaad dib u dhigtid dib u dhig oo dhulka la sug leanna waxaa dhici karta inaad duhur ka hor safartid markaa duhurkii kuu soo galo aad dib u dhigi kartid oo odhan kartid casarkan ku tukanayaa aad ka dhigtid jamcu ta'khiir kabacdi markaas maqrib intaan la gaarinba diyaaraddu ay degayso oo waxa weeya dhulkii gaaraysid casar iyo duhurba hadhow markaa dhulka ku tuko salaada subax baa ugu dhib badan baynu nidhi hadday kugu soo beeganto oo waxa weeye badanaa wakhtigeed dee iyadu dibna looma dhigi karo oo jamci male iyadu waad ogtihiin maqribkana waa sidoo kale maqribkiina dib u dhig cishaha la sig wax dhibaataa ma qaala waxau yidhi shiikhu raximah اllahu tacaala walamaa asanna markuu weynaaday asanna waa qofku markuu waxa weeye sinni da' gaara weeye ay kabira oo kale weeye da' uu gaaray wa kabira uu weynaaday sala allahu calayh wasalam ittakhada waxa uu yeeshay cumuudan tiir fii musallaahu meeshii uu ku tukanayey oo salaatuleylka yactamidu calayhi uu cuskan jiray markaa tani waxa weeye markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii salaatuleylka tukanayay ayuu wuxuu markuu weynaaday ayuu wuxuu samaystay tiir uu waxa weeye cuskado rawaa abu daawuud iyo xadiidka warinayo xadiidku waa xadiid saxiixa xadiidku waa xadiid saxiixa oo abu daawuud iyo xaakim iyo saxaxahu waafaqahu dahabiy imaamu dahabina waa ku waafaqay fii fi saxiixa ayuuna shiiku ku takhriijiyey iyo irwa alqaliilka waxaa jira marka xadiid kale nabiga calayhi salaatu wasalaam halkan waxa uu inoo caddeeyey shiikhu inuu samaystay waxuu cuskado waxaa jiray xadiid kale oo waxa weeye xaaska nebiga ay masaajidka intay timid ay aad u cibaado badnayd xarig bay marka meel ku xiratay oo cuskan jiray nebigu wuxuu yidhi gooya xariggan qofkiina ha tukado inta uu nashaadka hayo hadduu daalo ha iska fadhiisto marka iskama hor imaanayso waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu weynaaday ayuu arrintan sameeyey si uu xoogaa u cuskado leannahu qiraa'ad dheer buuna tukan jiray nebiga calayhi salatu wasalaam sida fiican marka waxa weeye inaad inta aad nashaadka haysid inaad tukatid ka bacdina markaa waxa weeye aad iska nasatido aad iska fariisatid baa wanaagsan alqiyaamu walqucuudu fi salaati lleyl salaatu leylka waxaa ku bannaan waa sunnahe eh salaad kastoo sunna ana waa ku bannaan tahay inaad qiyaam ku tukatid waa asalka waxaa ku bannaan qucuud inaad fariisatid markii aad waxa weeye oo fadhiga ku tukatid labadaba waa bannaanta qaala sheikhu wuxuu yidhi wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu ahaa yusallii mutukada laylan hamayn طawiilan dheer hamayn dheer wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam nebigu wuxuu ahaa buu yidhi yusallii mid tukada oo waxa weeye salaatuleylkiibuu ka hadlaya laylan طawiilan hamayn dheer buu tukan jiray ay macnaha in in badan buu hameenka tukan jiray qaa'iman isagoo taagan wa laylan طawiilan qaacidan hamaynna in badan buu tukan jiray hamaynada qaarkood isaga oo fadhiya labadaba waa ka sugnaad wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a haddii uu akhriyo qaa'iman taagni hadduu akhriyo qur-aankii rakaca wuu rukuuci jiray qaa'iman oo macnaha markuu isagoo dee taagan buu caadi u rukuuci jiray sida caadiga ahayd wa idaa qara'a qaacidan haddii uu isagoo fadhiyo qur-aankii akhriyana rakaca qaacidan wuu ishaari jirayoo sidii caadiga ahayd ayuu waxa weeye u tukan jiray oo waxa wuu ishaari jiray rawaahu imaamu muslim baa warinaya iyo abu daawuud iyo qayrkood baa warinaya marka nebiga waa ka sugnaatay salaatuleylka fadhina inuu ku tukaday istaagnina ku tukaday marka dhowr arrimood bay inoo keenayaan kow marka ugu horraysa inaad salaatuleylka oo dhahabeyn ku tukatid ku tukatid istaagni waa bannaanta waa sida wanaagsan oo ajar badan inaad fadhi ku tukatidna waa bannaan tahay oo iyadana waa wax bannaan waxaa kaloo bannaan arrintaas soo socota oo saddexaad waxa uu yidhi wa kaana axyaanan mararka qaarkood waxau ahaa tani marka mar walba ma dhici jire marmar ba dhici jiro yusallii inuu tukado nabiga calayhi isalaatu wasalaam jaalisan fadhi ku tukado fa yaqra' uu akhriyo wa huwa jaalisun isagoo fadhiya fa idaa baqiya min qiraa'atihi qiraa'adii uu rabay inuu ku rukuuco markay ka harto qadru wax u dhigma in u dhiganta maa yakuunu alaatiin aw arbaciina aaya ilaa soddon aayadood ilaa afartan aayadood markay u harsan tahay fadhiguu ku akhriyey moogta ayuu qaama istaagi jiray oo soddonkaas aayadooda u dhimanaa oo rabay inuu ku rukuuco ama afartankaas ayuu istaagni ku akhrin jiray fa yaqra'u waa akhrin jiray markaa qa'iman fa yaqra'uhaa waa akhrin jiray wa huwa qaa'imun isagoo taagan uma rakaca waa rukuuci jiray halkaa marka muxuu inoo sameeyey nabiga calayi slat slaam qiraa'adii markii hore intuu salaaddii fadhiga ku xirtay ayuu qiraa'adii intii badnayd wuxuu ku akhriyey fadhi wuu istaagay qaybtii u dhimanayd buu ku akhriyey istaagni wuu rukuucay wa sajada wuuna sujuuday marka uma ka bacdi markaa yasnacu wuu samayn jiray fi rakcati ahaaniya ragcaddii labaadna milu dalika sidaas oo kale ma la fahmay macnaha ikhwaani macnaha markii hore waxaynu nidhi salaatuleylka nebiga calayhi salaatu salaam habeenka in dheer muxuu ku tukan jiray fadh istaagi baynu nidhi soo ma in dheerna muxuu ku tukan jiray mararka qaarkood fadhi halkan fadhigii iyo istaagidii buu jamciyey see u jamciyey bukhaari iyo muslim baa xadiidka warinaya waa saxiix wuxuu sameeyey wuu fadhiistay markii hore wuu xirtay qiraa'adii buu akhriyey nebigu qira'a dheer buu ku tukan jiray qiraa'adii buu akhriyey akhriyey akhriyey markuu isleeyahay allayla meesha aad ku rukuuci lahayd soddon aayadood baa kuu dhiman ama afartan aayadood buu istaagaya markaasuu soddonkii wuxuu ku akhrinayaa istaagni wuu rukuucayaa sidii caadiga ahayd wuu sujuudayaa haddana waa fadhiisanayaa fadhigiibuu ku akrinaya marka maxaa meeshii ka baxaya daalkii badnaa oo qiraa'ada dheer lagu taagnaan lahaa soo maaha taasaa waxa weye meesha ka baxaysa iyadana waa bannaan tahay waa salaada sunnaha oo waxa weeye qofka oo waxa weye hadduu salaatuleil iyo qofka iska tukanayo ee khaasa qofka marka xoogaha dadku waa weynaadaan iyo way bannaan tahay waa wax bannaan waay taasna waa saas wa inamaa sallaa waxa uu yidhi shiikhu raximah llahu tacaala wa inamaa salla asubxata asubxa waa sunnaha wey asubxa sunnaha loo jeeda tadawuc iyo subxa iyadaa loo jeeda qaacidan fadhi buu ku tukaday goor buu marka ku tukaday fii aakhiri xayaatii fadhigan hadda aynu sheegayno oo dhan iyo waxa weeye salaadahan sunnaha nebigu uu ku tukanayo fii aakhiri xayaatii bay ahayd lamaa asanna markii uu waxa weeye weynaaday oo hilib fuulayoo waxa weye nin weyn noqday wadalika qabla wafaatihi bicaamin waxayna ahayd taasi xilligii uu dhintay sanad ka hor macnaha markuu weynaaday weeyo oo waxa weeye dee da-diisii uu weynaadayo aakhir xayaatihi sida imaamu muslim ayaa warinaya kaana imaamu axmed waa xadiis saxiixa marka khulaasada halkaa waxa weeye salaatuleylka inaad taagni ku tukatid way wanaagsan tahay inaad waxa weeye fadhi ku tukatidna waa bannaan tahay inaad labadiiba jamcisidna iyadana way bannaan tahay hadduu fadhi marka ku tukanaya qaabkeebu u tukanay wa kaana yajlisu waa fadhiisan jiray mutarabbican ee fadhigaa waxa weeye fadhi khiyaareedka la yidhaahdo oo lugaha la isdaba marinayo fadhi odayeedka soo mataqaana soo fadhi khiyaareed gale lugaha saa la isku daba marinayo oo adood salka dhulka dhigaysid lugahana la isdaba marinayo taasaa waxaa la yidhahdaa mutarabbica afargeeska saas ayuu u fariisan jiray imaamu nasaa-i baa warinaya iyo ibnu khusayma fii saxiixii buu ku warinayaa sidoo kale cabdilqaniy almaqdisi ayaa ku warinayaa sunanka ayuu ku warinayaa sidoo kale waxaa warinaya xaakim wa saxaxahu wa waafaqahu dahabiy imaamu dahabina waa ku waafaqay sheekh albani raximah llahu tacaala waa ku waafaqay oo waa saxiixiyey halkaa marka waxaad u jeedaa inaadan u baahnayn kursi aada isku dheeradaysid haddaad fadhi ku tukanaysid dhulka fadhiiso mutarabbica u fadhiiso ama sidii kuu fududaato u fadhiiso laakiin inaad kursi isku dheeradaysid waa laga fiican yahay sunnaha nebiga hala raaca calayhi salaatu wasalaam hana la iska daayo kuraastan la isku dheerarinaayo alsalaatu fi nnacaal waalamru biha alsalaatu salaaddii la tukanayo fi nnacaali kabaha lagu tukanayo walamru bihaa amarka la ys amray oo nebiga calayhi salatu salaam uu ummadda amray wa kaana sala allahu calayh wasalam yaqifu xaafiyan axyaanan xaafiyan isagoo cagacad buu nebigu istaagi jiray ay kabuu iska bixin jiray wey wa kaana yaqifu waa istaagi jiray salaaddii uu istaagi jiray xaafiyan isagoo kabala oo cagacad axyaanan mararka qaarkood wa muntacilan isagoo kelihiisa qabana waa istaagi jiray axyaanan ay tii hore aad u celinayso axdada wa kaana yaqifu muntacilan oo wa muntacilan waxay ku cadfan tahay kaana yaqifu a xaafiyan way ku cadfan tahay wa muntacilan mararka qaarkoodna axyaanan kabuhuu xidhan jirayo waa tukan jiray markaa isagoo kelihiisa qaba imaam abu daawuud iyo ibni maajah ayaa warinaya waana xadiid mutawaatira kamaa dakara طaxaawiy ayuu yihi sheekh albani raximah اllahu tacaala sida macruufka ah oo axaadiid badan ku soo aroortaynna arkayna hadda qaar inoo keenayo shiikhu nebiga calayhi salatu salaam kabaha waana ku tukaday kabala-aanna waa ku tukaday labadaba markaa way bannaan tahay laakiin culimmadu waxay idhahdeen meesha laga hadlayo oy labadaba ku bannaan tahay waa meeshii markaas masaajidkan oo kale oo ciid hadduu yahay laakiin kan oo kale oo roog la dhigay oo mutureel laga dhigay oo la nadiifiyey waayo kabihii laska bixiyaa halkala laakiin baadiyaad maraysaa meel bannaan baad maraysaa shaqadii baad joogtaa waxa weeye meelahaasoo dhan kabahaada ku tuko oo waxa weeye sida nebigu uu kuugu caddeeyey samee oo aynu aragna marka axaadiidta uu inagu amrayo marka nebigu isagii waa ku tukaday oo waad u jeedaa oo isagii baaba ku tukaday laakiin ummaddana seebu ugu banneeyey wa abaaxa dalika liummatihi ummaddiisana waa u banneeyey fa qaala waxa uu yidhi markaa ummadda uu ku yidhi idaa sallaa axadukum idaa waqtigii sallaa uu tukanaayo axadukum mid idinka ida ka mid a falyusalli ha ku tukado falyalbis ha xirto naclayhi kebihiisa ha xirto oo waxa weeye yuunan iska bixin kebihiisa ha xirto ow liyakhlachumaa ama ha iska siibo oo ha dhiga markaa walyadac baa halkaa marka ka maqan oo ku xadfan waa la iska fahmaya walyadac ha dhiga bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigto waa haddii dee safkii iyo uu ku jiro oo aadan gurigaaga iska joogin ummaddii la tukanaysay kabahaagii ummadda ha ku dhigine ha ku dhibine labadaada lugood dhex dhigo walaa yu'dii bihimaa yuunan ku dhibin labadiisii kabood bihimaa labadiisii kabood hayrahu isaga cidaan ahayn yuunan ku dhibin dhibtu seebay noqonaysaa horta xadiidku waa xadiis saxiixa oo waxa weeye abu daawuud iyo ayaa warinaya bazaar iyo ayaa warinaya oo waa xadiis saxiixa oo xaakim uu saxiixinayo imaamu dahabina ku waafaqay sheekh albaani saxiixinayo macnaha laga wada waxa weeye kabahaagu iska xidho marka haddii xadiidka lagu joojin lahaa falyalbisna calayhi amarkaasi waajib buu noqon lahaa soo ma laakiin takhyiir weeye ow liyakhlachumaa baaley marka ama ha iska siiba hadduu rabo laakiin xaggee dhigaysaa xadiidka soo socdaa caddaynaya labadaada lagood dhex dhigo midigta ha iska dhigin bidixdana ha dhigin leanno bidixda haddaad dhigtay qof bay midigtiisii noqonaysa safkii haddii laguula jiro laakiin haddaad keligaa meel ku tukanaysid waxa weeye markaas ama bidixda dhigo ama labada lagood dhex dhigo ama meel bannaanba iska dhig way kuu bannaan tahay laakiin haddii meeshii matalan hadda salaad marka la tukanayo salaatul ciidka iyo marka la tukanayo maaragtay axkaamu janaa-iska iyo oo dad badan la safanaya meelaha bannaankaa kabahaagii labadaada lugood dhex dhigo labada lugood dhexdooda dhigo si ayna hadhow aada horey ugu qaadato ayna kaaga dhumin ama hadda dee aada waxaa u har masaajidda soomaaliya o kale hadda kabaha la isaga xaday oo meel dhib badan meelahaasoo kale kabihi hadii adsao lagaa xadaya hadda waxay sameeyeen dadku bac yar baa lagu soo ritaa labada lugood baa dhex dhiganaysa ha ile waxa weye hadhow maalin walba adoo cagacad masaajid ka lugay ba kugu dhacay ya marka waa dhib badan yihin dadka aad bay waa niman imtixaana baa jiro kabaha un loo soo diro layiri ummadda waswaasiya jayid marka saasaad samaynaysaa waakada calayhim salaata in lagu tukada buu aad nebigu u adkeeyey waakada wuu adkeeyo aad buu u booriyey calayhim asalaata fiihimaa in lagu tukado axyaanan mararka qaarkood faqaala waxa uu yidhi khaalifu lyahuuda yahuud khilaafa maxaan ku khilaafnaa fa innahum laa yusalluuna kuma tukadaan fii nacaalihim kabahooda walaa khifaafihim khufaynkana kuma tukadaan qofku waxa weeye waa midkaa haragga laga sameeyo inta la gashado markaa waxa weeye waa lagu lugan jiray oo waxa weeye keligiis leh waa la qaadan jiray marka iyagu khufaynkana waa siibaan kabahana waa siibaane khilaafa idinku xadiidkaana tacliiqa weligiin la socda raqamka hoose uma jeedaan shan iyo lix buu isku kaa daba dhiga marka xadiidkii hore iyo xadiidkan labadaba abu daawuud iyo bazaar iyo waa wada wariyeen xaakimna waxa weeye maaragtay wuu saxiixiyey imaamu dahabina waa ku waafaqay waa isku takhriij wa ma fahanteen macnaha macnaha meel haddaad aragtid tacliiqa uu shiiku laba raqam isku kaa daba dhigayo labadaa xadiid kuu sheegay iyo kan kaleba labadaba isku takhriij wa oo waxa weeye isku cid baa warisay saasuu kaaga wada marka nabigu muxuu amray in la khilaafo yahuud maxaa lagu khilaafaa kabaha kuma tukadaan idinku kabaha ku tukada way bannaan tahay marka in kabihii lagu tukado amaa dadka qaarkood oo maanta ku dhegan inaan kabaha lagu tukan waxa ay ku dhegeen nebigaa iska bixiyayo isaga oo waxa weeye najaaso iyo waxbaa ku tuuloo nebigaa iska bixiyey bal aanu aragna qaabkay u dhacday qaala waxa uu yidhi shiikhu wa kaana nabiga calayhi salaatu wassalaam rubbamaa nasacahumaa inuu iska siibo rubba marna taqliil bay ku tustaa marna takfiir hadda taqliil baa laga wadaa qaliil wax yar ay marmar mar baa waxaa dhacday nasacahumaa inuu labadii kabood iska siibay min qadamayhi labadiisa lugood wa huwa fi salaati isagoo salaadda ku jira weliba wuu sujuudsanaa uma istamara fii salaatihi salaadiisii buu sii watay oo uunan joojin kamaa qaala sida uu yidhi abu saciid alkhudriy sida abu saciid alkhudri ka wariyey oo uu yidhi waxa uu yidhi abu saciid alkhudri sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa na tujiyey daata yowmin maalin buu na tujiyey falammaa kaana fii bacdi salaatii markuu salaadiisii qayb ka mida ku dhex jiro sujuud buu ku jiray oo riwaayadaha qaar caddaynaya khalaca wuxuu iska siibay naclayhi labadiisii kabood fa wadacahumaa waxa uu dhigay can yasaarihi bidixdiisa hadda nebigu isagaa imaamoo bidixda ciddo kama jirto soo maaha ile isaga waa imaam waa kelig marka qofku hadduu keligi yahay bidixda waa dhigan karaa dhexdana waa dhigan karaa laakiin midigtaa laguu diiday iyo hortaada inaad ku sujuudinna waa la diiday fawadacahumaa waxa uu dhigay markaa labadiisii kabood can yasaarihi bidixdiisa falamaa ra'a annaasu markay dadkii arkeen saxaabadii annaaska saxaabadii baa loo jeedaayo la tukanayay markay arkeen daalika arrintaa uu sameeye nebigu khalacuu iyaguna waa siibeen nicaalahum kabahoodii bay siibeen falamaa qadaa salaatahu markuu salaadiisii dhammeeyey qaala waxa uu yidhi maa baalukum maxaa idinku wacanoo alqaytum aad u tuurteen nicaalakum kabihiinnii qaaluu waxay yidhaahdeenoo ku jawaabeen ra'aynaa waxaan ra'aynaaka waan ku aragnay alqayta adiga oo bixiyay oo tuuray maclayka kabahaagii alqaa asalkeeda wax leeya wax markaa tuurtid laakiin waxaa laga wadaa bixintaa uu bixiyoo nebigu dhinaciisa dhiga unbaa laga wadaa ee kabihii ma tuurin ra'aynaaka waan ku aragnay alqayta inaad adiguna siibtay naclayka kabahaagii fa alqaynaa nacalana annaguna kabiha markaa iska siiban waatan marka sababtii keenta u sheegaa nebigu fa qaala waxa uu yidhi marka inna jibriil malaku jibriil baa aataanii ii yimid fa akhbaranii waxa uu ii sheegay anna fiihaa ay labada kabood dhinacooda hoose anna fiihaa qadaran wasakh inay ku taallo qadarku waa najaasada qadar waxyaalaha saxarada iyo wax lagu istaaxdala ow qaala waxa uu yidhi waa shaku raawiye waxa uu yidhi ow adaa ama dhib ay ku taalla ay wasakh intaba najaasa unbaa loo jeeda wa fii riwaayati riwaayad kale waxay khubtan macnaha najaaso waay fa alqaytahumaa markaasaan iska bixiyey marka maxaa la samaynayaa waa kan tacliimkii markaa uu nebigu ina baray faidaa jaaa axadukum faidaa waqtigii jaaa uu yimaado axadukum midkiin ila almasjidi masaajidka uu yimaado inta uuna masaajidka gelin falyandur ha eego fii naclayhi labadiisa kabood hoostooda ha eego fa in ra'aa haddii uu ku arko labadiisii kabood hadduu fiihima hadduu ku arko fain ra'aa fiiha qadaran wasakh hadduu ku arko najaaso ow qaala adaa buu yidhi wa fi riwaayati alukhraa khubtan saddexda riwaayadood baa soo riwaayadan iyo taa shakiga ah najaaso weeye intoo dhamme falyamsaxhumaa ha ku masaxo dhulka ciidda ha ku masaxo markuu ku masaxo ciidda walyusalli fiihimaa ha ku tukada marka sow tacliim marka waadixa ma aha oo lagu waadixiyey xadiidka marka waxaa warinaya imaam abu daawuud iyo ibnu khusayme iyo xaakim wasaxaxa wawafaqahu dahabiy ayaa wanawowiy xaakim waa saxiixiyey imaamu dahabi waa saxiixiyey nawowi waa saxiixiyey sidoo kale waxa weeye inta hore buu saxiixiyey muharijna wuxuu ku yahay fii irwaa'i alqaliil ayuu ku takhriijiyey sheikhu raximah llahu tacaala marka isaga iyo hadha waxaa isku takhriij noqon doona xadiidka saddexaad oo soo socda baa isku takhriij noqon doona halkaa marka maxaa inooga caddaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam kabihiisuu ku tukaday saxaabadana imaam buu u ahaa salaaddii waa la galay isagoo salaaddii bartanka kaga jiraa jibriil u yimi kabahaaga markaa bannaanka ka timid najaasa hoos kaga taal buu yimi wuu bixiyey nebigu bidixduu iska dhigay salaadiisiibuu watay markuu dhammeeyey saxaabadu waa ku daydeen marka markay arkeen lacalla waxyi baa soo degayay mowtaha waxaa dhici karta inay is yidhahdeen waxyi cusub baa yimi isla markiiba nebiga ku daydeen kabacdi markaa wuu u caddeeyey wuxuu yidhi marka kabihiinna isaga tukada laakiin ilaaliya oo wixii najaasaha ka ilaaliyaoo haddii aad markaad soo gashaan masaajidka najaaso ku aragtaan waxa weeye tirtira oo waxa weeye dhulka ciidda ku masax waka qaala wuxuu yihi shiikhu wa kaana idaa nasacahumaa haddii uu iska siibo meesha la dhigaya buu hadda kaaga hadlaya wadacahumaa waa dhigi jiray can yasaarihi bidixdiisa ayuu dhigi jiray bidixdiisa ayuu dhigi jiray ha haddii uu kabihii iska siibo waxa uu dhigi jiray dhinaciisa bidix leanna isagu waa imaam soo ma abu daawuud iyo nasaa-iya baa warinaya iyo waxa weeye ibnu khusayma waana bisanadin saxiix xadiis saxiixa inuu dhinaciisa bidixda isagu dhigan jiray marka markaad adugu imaam tahay ama munfarid tahay dhinacaaga bidixda ayaad dhiganaysaa wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray idaa sallaa axadukum haddii qofkiin uu tukanaayo oo tukado falaa yadacna calayhi yuu kabihiisa dhigin can yamiinihi midigtiisa walaa can yasaarihi bidixdiisana yuu dhigin fatakuuna ay noqoto waa markaad jamaaco la tukanaysid laakiin markaa keligaa tahay way ku bannaan tahay bidixda fatakuuna ay ahaato markaa bidixdiisii can yamiini kayrihi oo waxa weeye qof kale midigtiisii ay noqoto ilaa qof baad midigtiisii dhigtay moogta ilaa an laa yakuuna can yasaarihi axadun haddaan bidixda qofna kaa xigin waad dhigan kartaa haddii bidixda lagaa xigo midigna la diiday xagee la dhigayaa waliyadachumaa ha dhigo bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigto xadiidkii hore oo aynu sheegnayo abu daawuud iyo wariyeen oo xaakim iyo saxiixiyeen ayuu xadiidkaana la takhriij yahay oo isku xadiid yihiin halkaa marka maxay inooga caddaatay dadka maanta waxa weye kabaha la yaabaya habeen baan boosaasaan bas ka soo raacay sagaashan iyo afartiibee baskii sidii loo socday inuu salaadii subaxa noo gashay waa la degay tartiib baan iska istaagay oo kabahaygii baan ku tukay dadkii oo dhan hadhow anigii un baa waxaa layga dhigtay shaqo war waa maxay ninkaan kabaha ku tukanay qaar bay kaba ku tukada u bixiye waa jahli wa bal dhibaatada jirtaa waxa way axkaamtii aynu akhrisan jirnay manhaajka iyo axkaamta kutubtii aynu akhrisan jirnay waa ku wada qoranta in lagu tukan kara kabaha laakiin dadkii maadaama jahli ay waxa weeye iska iskaga sugan yihiin ayay waxay arkaanba inkirayaan oo waxa weeye sunnihii nebiga o dhan markay arkaan bay la yaabayan oo kale marka waa khalad dadku inay diinta bartaan wey in sunnaha la inkira ma ah jahliga dhibaatada uu keenayay ka mid tahay in sunnihii xataa marka lagu yidhaahdo war sunnihii usoo durub uu qofkii inkiro oo waxa weeye maxanaaqo fisixaala dhacday oo saaka dhacday oo kale waa dhibaato marka daa'iman qofku waa inuu sunnaha bartaa markaasu waxa weeye qofku garan karaa waxa uu inkirayo iyo waxuuna inkiraynin marka kabaha in lagu tukado waa bannaan tahay laakiin masaajidkii la habeeyey oo laga shaqeeyey lala soo geli maye meeshaa masaajidda ciiddaa iyo markaad tuulooyinkaa maragta baadiyaha iyo markaad shaqada joogtid iyo iskoolka iyo kulli ku tuko waadix marka ikhwaan asalaatu cala almimbar nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday inuu mimbarka ku dul tukaday mimbarka waad garanaysaa macruufa in lagu khudbeeyo ayaa dhacday laakiin litacliim bay ahayde salaad uma qasdiyin ee wuxuu rabay intuu kor u kaco inay arkaan nebigu qaabku u rukuucayo qaabku u sujuudayo inuu kulli arkaan oo saxaabadoo dhan safafka dambe ay si fiican u arkaan ayuu rabay litacliim baa la yidhahdaa marka ee tani ma aha sunno la joogtaynaye waa markii tacliim loo jeedo wa waxa uu yidhi shiikhu wasallaa waxa uu ku tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam maratan hal mar buu ku tukaday cala almimbari mimbarka wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd annahu duu alaaa darajaat inuu saddex darajo ahaa soo macruuf saddex maa saddexdaa darajo ayuu ahaa markaasu waxa weeye saddexda jaranjaro ayuu ahaa wuu ku dul tukaday faqaama calayhi wuu ku dul istaagay fakabbara waa ku takbiirsadoo salaadii buu xirtay wa kabbara annaasu waraa'ahu dadkiina gadaalkiisay xirteen wa huwa cala almimbar isagoo mimbarkii saaran qiraa'adii buu akhriyey mimbarkuu ku dul akhriyey uma rakaca waa ku dul rukuucay wa huwa calayhi isagoo dul saaran uma rafaca kor buu uga soo kacay samic allahu liman xamiida buu yidhi dadkiina waa la yidhaahdeen uma nazala wuu soo degay alqahqara qahqarada waxaa la markaad gadaal gadaal u degtid meel dheer baad saarray dibdib baa usoo degtay saasa qahqarada la yidhahdo waa gadaal gadaal ilaad usoo degtay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday leanna mimbarku meel lagu sujuuda ma lehe fii asli lmimbar halkan dhulkaa buu yimid oo ku sujuuday markaa meeshaas dhulka mimbarka ayuu ku sujuuday marka dhulka ayuu ku sujuuday fii asli meesha uu ku fadhiyey uma caada waa ku noqday oo sidii oo kale haddana inuu sameeyo ayuu ku noqday oo waxa weeye uu sameeyey fa sanaca fiiha wuxuu ku dul sameeyey kamaa sanaca fi rakcati اluulaa ragcaddii hore siduu ku sameeyey ayuu ragcaddii dambena ku sameeyey xataa fariqa ilaa uu dhammeeyey min aakhiri salaatihi salaadiisii inuu dhammeeyey uma aqbala dadkiibuu soo qaabilay cala annaasi ayuu soo qaabilay faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow inii inii sanactu haada taa waxaan u sameeyey sidaas waxaan u sameeyey lita'tamuu bii inaad igu dayataan ood aragtaan qaabkan u tukanayo walitaclamuu salaatii salaadaydana aada barataan oo qaabkaan u tukanayo leanna waa tuu afkarka yidhi salluu kamaa ra'aytum in usalli marka inaan ida tuso ayaan saa u sameeyey bukhaari iyo muslim ayaa warinaya iyo qayrkoodba ayaa warinaya lakin wuxuu yidhi wariwaayat luulaa riwaayadda hore ibn sacd iyo kulisaas warinaya mukharij marka wuxuu ku yahay fi irwa alqaliil xadiidka markaa riwaayadda hore uu ku sheegay waa ti anahu duu alaata darajaat riwaayaddaa hore ibn sacd baa warinaya oo bukhaari iyo ma warin ayaa dabaqaadkiisa ku warinaya waana saxiix haddaba marka xadiidku wuxuuna barayaa nabiga calayhi salaatu salaam salaadii buu dadka barayay qaabka u tukanayay saxaabaduna saasay ahaayeen way u imaan jireen taabiciinta way bari jireen oo tusi jireen oo qaabka loo tukanayo baraatin bay u bari jireen si aan qofkii hadhow waxa weeye uu markii loo akriyo uuna ishana ka arko uu ugu dhega markaa ayuu saa u sameeyey nabiga calayhi salaatu wassalaam asudratu wa wujuubuhaa assudra sudradii wa wujuubaha inay waajib tahay wa wujuubaha waajib inay tahay oo loo baahanya waa waajib wa wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam yaqifu waa istaagi jiray qariiban meel u dhow oo min asudra sudrada u dhow qariiban min asudra sudradii ayuu u dhowaan jiray fa kaana baynahu wa bayna aljidaari hadduu derbi xaggii u tukanayo isaga meesha uu istaagayo iyo derbiga waxa u dhaxaysay talaatata adruc saddex dhudhun baa u dhaxayn jirtay saddex dhudhun ayaa u dhaxaysay waa meesha uu istaagayo oo lugaha dhigayo iyo meesha uu sutrada ka dhigtay saddex baa u dhaxayn jirtay dhudhun ayaa u dhaxaysay bukhaari iyo axmed baa saa ku warinaya waay taasi marka waa meeshii hore u istaagay wa bayna mawdici sujuudihi meesha uu ku sujuudayo waljidaari iyo derbigana mamaru shaat in ay neef ariya mari karo ayaa u dhaxaysay bukhaari iyo muslim baa taana warinaya riwaayadda marka hadda halkan diilimaha hadda diilintaa cada hore iyo derbiga saddex dhudhun ma dhanta inta udhaxaysa dhudhumiy saddex dhudhun soo maa wa ka marka meeshaasaad istaagtay derbiga iyo inta meesha aad istaagtay iyo sudradaada hadda derbi unbaa laga sheegay laakiin kursi baad dhigatay wax kalaad dhigatay adiga meeshaad istaagaysid iyo sudradaada waa inay saddex dhudhunta leannahu qofku saddex dhudhun waa ku tukan karaa waa wax yar ha ciribta ciribta ka bilow diilinta cad meesha ugu dambaysa ka bilow ha waa laga yaabaa in dhacyo qari adugu saddex dhudhuun saddexdaa dhumi markaad saa u dhegtin waad ku sujuudi kartaa si saxiixa baad ugu sujuudi kadha ha waka jay aduu saddex dhudhun wey sida sunnaha meesha aada sujuudda dhigaysid marka iyo sutradana waa inay u dhaxayn kartaa wax neef ariga mari karo neef ariga wuxuu mari karaa waa hal taakawa ariga soomayda arag labadiisa lugood oo wax isku dhowa marka neefka arigaa saas u socdaa aduu hal taaka camal waa inaad marka ka soo durugtaa marka waa inaad ku sujuuddaa markaad marka hore sutradii dhigatay saddex dhudhun ka dhig marka laba dhudhun iyo laba taako ilan dhudhunku waa saddex taako moogta laba dhudhun iyo laba taako waad ku sujuudi kartaa markaa taako yarna waxay idii dhexaynaysa derbigii oo sujuudda leanna derbigii madax kuma qabanaysa waadix sooma saas weeye marka sida sunnaha oo waxa weeye loo jeeda u leeyahay mamaru shaak neef ariga in uu maro ayaa u dhexayn jirtay waay marka halkaa waxaynu ka garanay sutradii insaan loogu dadaalayo oo waxa weeye ay aada iyo aad muhiim u tahay axaadiidta bukhaari iyo muslim warinayaan weeye wa kaana waxa uu ahaa waa ficilkiisii taasi marka wa kaana yaquulu wuxuu ohan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dadkana la amrayo laa tusallii ha tukanin ilaa ilaa sutratin sutra la'aan ha tukanin inaad sutro u tukatid mooye e sutra la'aan ha tukanin laa tusalli ilaa ilaa sutra macnaha mar walbood tukanaysid sutra la'aan ha tukanin walaa tadac ha ka tegin oo ha daynin axadan qof yamuru doonayo inuu maro bayna yadayka ay sutradaadii iyo adiga inuu ida kala dhex maro qofkii damcana ha ka yeeline u diid fa in abaa gacantaasaa loogu celinayaa oo waxa weeye marka hore gacantaa lagu celinaya fa in abaa haddii uu diido fal tuqaatilhu la dagaala ha xoog isaga celi oo waxa weeye iska celi ha u oggolaane muxuu u diidayaayo meesha ku soo cayrinaya fa inna macahu alqariin ee shaydaan baa la socda ha shaydaanki baa kusoo harbinaya ile shaydaan baa la socdee ibnu khusaymaa warinaya fii saxiixihi xadiidkaa bisanadin saxiix marka xadiidka abi saciid alqudri baa sii caddayn doona sida la ysaga celinayo iyo qaabka la ysaga celinayo oo dhan wa yaquulu waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa sallaa axadukum ilaa sutratin haddii qofkiin uu sutro u tukado falyadnu ha u dhowaado minhaa sutradii ha u dhowaado dhowaadku waa midkaa isagu uu sameeyey saddexdaa dhudhun weyn ee meel fogyuu ka istaagay walaa yaqdici shaydaanu shaydaanku yuuna ka goynin calayhi salaatu shaydaanku haddaad meeshii ka fogaatid shaydaanku hortaaduu maraya laakiin sutro haddaad dhigatid kuma hormari karo oo sutradii ma su'aadi karo haddii kale shaydaankaa salaaddii kaa jaray abu daawuud baa warinaya iyo bazaar iyo waxa weeye maaragtay ayaa zawaa'idkiisa ku warinaya xaakimna waa warinaya wa saxaxahu alxaakim wa waafaqahu dahabiy wanawowiyu imaamu nawowina waa ku waafaqay waa xadiidkaas saxiixa oo a'immadii oo dhan ay saxiixiyeen sidaa daraaddeed marka u dhowow sutradaada sutra la'aanna marnaba ha tukani haddaad xataa dadka iska ilaalinaysid shaydaankaa la rabaa inaad sutro ka samaysatid haddii kale shaydaanku waa ku soo hormaraya salaaddana waa kaa goynaya waynuuna arki doonnaa inuu shaydaanku salaad gooyo wa kaana axyaanan yataxara salaata wuxuu ku dadaali jiray yataxara taxariga waa dadaalkooda wa kaana wuxuu ahaa axyaanan mararka qaarkood yataxara salaata salaaddii inuu kula dadaalo inuu ku tukado cinda alistiwaana waa tiirarkan wey tiirarka marka tiirka sutro ka dhigo derbiga ka dhigo marna sutro la'aan ha tukani allatii fii masjidii tiirarka masaajidka dhexdiisa ahaa ayuu sutro ka dhigan jiray oo waxa weeye uu xaggeeda u tukan jiray waa qaala wuxuu yidhi shiikhu halkaa tacriiq yar buu saaray raqamka lix fiiriya qultu waxaan i buu yidhi wasutratu laabudda minhaa sutradu waajib weeye lagama maarmaan ah lilimaami imaamkii baa laga rabaa waalmunfarid qofka keligii tukanayaa laga rabaa walow fi lmasjidi lmaki fi lmasjidi kabiir miyid quraan ah fi lmasjid alkabiir kabiir be walow fi lmasjid alkabiir baa nabi qoray ah macnaha masaajidku haba weynaado oo dad badan ha soo dhex galeenoo suu doona ha noqdeen macnaha mar walba qofka sudradii waa laga rabaa ama masaajidku ha yaraade ama ha weynaade waa laga rabaa inuu la yimaado sudradii xataa shiikhu wuxuu sii caddaynayaa masaajidka xaramka xataa marka aad tegtid dadku soo iska yaaci mayaan intaad awoodi kartid inaad sutrad samaysatid mar walbana inaad ku dadaashid inaadan dad tukanayo hormari waayo sudradu waa arrin la is-amray masjidka nebigana iyo masaajidka xaramkana lagama soo reedin nebigu wuxuu yidhi marnaba ha tukanin ilaa sudra mooye marka xataa xaramka inaad sudro samaysatid baa la rabaa aad ku dadaashid oo shiikhu halkaas ku tacliiqinaya ku caddeeyey in xataa waxa weye xaramka loo baahanya sudro ilaa lidaruura inay timaado oo waxa weeye markaas zaxmaddii badato laakiin adigu iska ilaali dadka ha hormarin oo aad iyo aad ugu dadaal inaad dadka aadan hormarin haddaad masaajidkaa kala soo geshaen tiirarka iyo waxaas hortaada ku tuka marka waxa uu yidhi wa kaana waxa uu ahaa idaa sallaa haddii uu tukado fii fadaa dhulka bannaan fadaa waa dhulka bannaan oo cidlada ah oo waxa weeye aan geedaha iyo waxba lahayno bahgooyay odhan jireen soomaalidu dhulka bahgooyada oo bannaan oo saxaaraha aan geed iyo wax lagu tukado iyo waxba lahayn laysa fiihi shayun aan wax la isku asturo laysa fiihi shayun yastatiru bihi wax uu sutro ka dhigto aan lahayn waa dhulka saxaraha oo cidlada ah haraza bayna yadayhi xirbatan hortiisa xirbada waxa weeye waa ushaan katiga leh oo odayaashu qaadan jireen waa la garanaya soo ma waranka yarka oo katiga afka kuleh usha katiga waranka yarkaa layaa katiga kule ayaa markaa hortiisa canazaa la yidhahda oo nebigu ushi uu wadan jiray way canazada ahayd sutrada hortiisaa loogu mudi jiray markaasuu sutro ka dhigan jiray murji a murji katina waa la yidhahda ha murji iyo katiga kuli waa la yidhahda anu katina waa aqaana murjina waa la yidhahda ushaa yartaa weeye oo dhulkaasaa loogu mudaya markaasaa hortaada dhiganaysa fasallaa ilayhaa xaggeedu u tukan jiray wannaasu dadkiina saxaabadiina waraa'ahu gadaalkiisay markaa ku tukan jireeno leanna imaamkaa sutrada laga rabaa hadday jamaaco tahay haddii mar jamaaco la tukanayo waxa sutrada laga raba waa imaamka haddaad munfarid tahayna waa lagaa rabaa markaa imaamuulbukhaari iyo muslim ayaa warinaya iyo ibnu maaje iyo qayrkoodba ayaa warinaya waa xadiis saxiixa marka anas baaba yiriba oo waxa weye cumdatu axkaamka iyo ku dhahaya nebiga calayhi salatu slam aniga iyo wiil ila eg baa u soo qaadi jirnay idaawadii iyo canazada soo cumdaha kumaana soo marin idaawa waa ubadii uu ku weysaysanayay buraashadii yarta ahayd oo haragga iyo laga sameeyey iyo canazaduna waa ushii uu mudanayay oo sutrada ka dhiganayay ayuu waataynu halkaa inoogu caddeey marka nebigu hadduu xataa meel saxaaro ah oo cidla'a marayo ushaasuu taagan jiray oo meeshaa marka maxaa ka baxaysa dadka qaar baa odhanaya aniga cidma ay hormari mayse maxaa sutro ka dhiganaya war shaydaan baa xataa laga dhiganayaa sutrada shaydaanku bannaanka iyo meel walba arki maysid soo maha iska ilaali marka yuu shaydaanku salaadaada kaa kharribine sutradaada dhiga wey wa axyaanan mararka qaarkood kaana waxau ahaa yacridu inuu inuu inuu babaco raaxilatahu hashiisii uu saaraa ayuu intuu fariisiiyo ayuu saa u babci jiray ma sii jeedin jirin saas intuu u babco cardiga waa shayga marka saa inta loo fariisiiyo iyadoo saa u babcan hadda miiskaas uma babcmana aad markaa sudro ka dhigatid aad saa ugu tukatid wa wuu babci jiray raaxiladiisa waa hashii raaxilada nebiga fahashiisii ee qaswaa la odhan jiray oo uu ku safri jiray fa yusallii ilayha xaggeedu u tukan jiray oo markaas sudro ka dhigan jiray haddii markaa meeshii wax kale oo sudro laga dhigto la waayo bukhaari iyo ayaa warinaya imaamu axmed iyo oo isaguna waa xadiid saxiixa soo raqamka labaad ee saddexaad idima qorin ha ya labaad mi idinku qormi saddexaad ha saddexaad wey sax saddex waa sii bogana jay halkaana marka maxaan ka garanay haddaad neef xoolaa wadatid iyo baabuur iyo inaad isaga tukan kartid xaggooda somoo sutro ka dhigan kartid ha halkan soo socotona wuxuu inoo caddaynayaa waxa ugu yar oo sutro laga dhigto laakiin shiikhu halkan wuxuu kusii tacliiqiyo ku yidhi wa haada khilaafu asalaati fii acdaani alibil meesha geelo ay fadhiistaan acdaan ibil waa meelaha geelu fadhiistaan golaha geelo ay fadhiistaan fainahu nahaa canhaa wuu nahayey nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tukado waayo geela shaydaan baa laga abuuraalay shaydaan mabaarikin ibil baa laga wadaa acdaanu ibil marka geelu waa dhib badan yahay shaydaan baana laga abuuraa la yidhioo inuu kugu durduriyaaba dhici karo markaa laguma tukado laakiin xerada ariga meesha arigu fadhiista iyo waa laysaga tukada saa daraaddeed dadka geela dhaqda waa dad ad adagu dadka arigana dad iska masaakiina dabeecsan wa ariga iyo lo-da iyo geelu marka waa dhib badan yahay marka geelu inuu kugu dibaa dhici karto inuu shaydaan baana laga abuuray baa la yidhi marka sidaa daraaddeed waa la yska ilaalinayaa meesha uu fadhiisto iyo laguma tukado wa axyaana nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa ya'khudu inuu qaadan jiray alraxl raxalka waxaa la yidhahdaa reeriyada geela saarayd neefkan rakuubkaa oo lagu socdo alaabta saaran baa reeriye la yidhahda reeriye soo lama yaqaan ayaa la yidhahdaa magac kale sooma lama yihahda ya kabadu waa xabad ka mida reeriyada reeriya oo dhan weeye kabada iyo kan dusha laga saaro oo qobta lama abjad baan u aqaan karbaashka iyo wax oo dhan baa reeriye laysku yidhaha adigu waa waxa inta la saara markaa qofku dusha ka fuudo waa wada reeriya la yidhahda raxligiiya marka uu haystay ayuu markaa dhigi jiray fa yacdilu intuu toosiye marka ayuu xaggiisa u tukan jiray fa yusallii ilaa aakhirati aakhirkiisa u tukan jiray marka oo waxa weeye iyada ayuu sutro ka dhigan jiray leanna wax sutro laga dhigto oo dhuuban baad ah imaamu muslim iyo ibnu khusayme iyo ayaa warinaya imaamu axmed iyo waa xadiis saxiixa oo haddii la deganaayo neefkii geel ahaa iyo dee iska daaq doontay reeryadiiaa taalla iyada xaggeeda loo tukan jiray wa kaana yaquulu waxau odhan jiray idaa wadaca axadukum bayna yadayhi midla mu'akharati araxli haddii qofkiin uu dhigo hortiisa mila mu'akharati araxli mu'akharati araxli waxaa la yidhahdaa rakuubka marka la saaran yahay qoriga kooraha ah oo halkan dambe dhabarka kaa soo celinaya sida hadda kursiga oo kale saa u taagan ayaa mu'akharati raxli la yidhahdaa koorana waa la yidhahdaa fardaha iyo lagu fuudo taqriiban ilaa dhudhun iyo wax saas weeye xoogaha ka gaaban marka dhabarka ayaa saa loo taagta hadda waxaa la mida midkan kitaabka iyo la saarsado rixliga waxay ka keeneen rixliga magaca raxlahaasay ka keeneen rakuubka halkaasay ka keeneen rixliga halkaa ila kitaabka yaa la dul saara maanta kaasoo kale iyaa dheerar la-eg bay yidhahdeen oo waxa weeye halkaas saa loo dhigo waa qorigaasaa la yidhahdaa mitla mu'akharati raxl waa waxa ugu yar marka oo sudro noqon kara dheera laakiin ballaca waxaa doontaa ka dhigi kartaa ballacu ama ha ballaaraado ama ha dhuubnaado laakiin dheerarka waxaa la rabaa inuunan mitla mu'akharati raxli ka gaaban waadix soomaa oo xadiid kalea lagu weydiiye nebiga oo yidhi markaas mitla mu'akharati raxli ayaa ka gudaya waa marka mu'akharati raxligaasuu dhigan jiray fa yusalli markaasuu ku tukan jiray u tukan jiray xaggiisa walaa yubaali ba wuxuu yidhi idaa wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi mitla mu'akharati raxli haddii qofkiin uu dhigo qorigaa hortiisa falyusalli ha u tukado xaggiisa walaa yubaali yuunan dan ka gelin man mara qofkii maray waraa'ahu gadaalkiisa waraa'a daalika macnaha qofkii gadaal ka maray shaqadaa ma aha adiga ee qofkii laakiin adiga iyo shaygaa ida kala dhex maraaya unbaad iska celinaysaa imaamu muslim iyo abu daawuud baa warinaya waana xadiis saxiixa wa sallaa waxaa dhacday nabiga calayhi salatu salaam maratan mar inuu u tukaday ilaa shajaratin geed xaggiisa u tukaday ha geed buu helay geed xaggiisa u tukaday imaamu nasaa'i iyo axmed baa warinaya bisanadin saxiix buu yidhi sheekh albani raximah llahu tacaala marka geedna waa laga dhigan karaa wa kaana axyaanan mararka qaarkood yusallii wuu tukan jiray ila sariiri sariirta xaggeedu u tukan jiray waa guriga markuu joogo waa caaisha waa caaisha oo xaaskiisii aad radi allahu canhaana mudajicatan ay jiifto calayhi dushiisa sariirta dusheeda ay ku jiifto taxta qadiifatiha macnaha qadiifada waxa weeye waa maradan la hugado bahalkan hadda dekaan dekaan oo aqanaayo ha bustaha iyo dekaan waxaaso dhan baa le wixii shayga la hugado habeenka marka sariirta la seexdo iyadoo hoosta kaga jirta ayuu xaggeedana u tukan jiray oo waxa weye iyadana way bannaan tahay marka markaad guriga joogtid sariirta xaggeeda waa u tukan kartaa sariirtiioo qof isaga jiifo oo xaaskaaga iska jiifto bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxa weye iyaduna waa xadiid saxiix ah oo waxa weeye macruufa waa weliba mar kale xataa caaisha waxay warisay inuu nebigu guriga ku tukanayay mugdina ahaa salaatuleeg tukanayay oo markaa sariirba kuma jiifine dhulka joodara iyo waxyaal ay ku jirto lugaha saa ugu fidsanaysay meesha uu ku sujuudayo markuu soo sujuudayo ayuu lugaheeda qanjaruufan jiray markaasay ka laaban jiray markuu hadhow taagniyo muddo badan buu dee nebigu nusaac iyo saacad buu taagnaanay bay iska soo fidsan jiray haddana waayo meeshu ciriiri bay iska ahayd oo guryuhu waa iska yaraayeen marka dhib male sariirta iyo taasi way ka duwan tahay marka iyadoo naagtu ka hormarta waynoo imaanaysa wa kaana sala allahu calayh wasalam laa yadacu kama tegi jirin shay-an shayna uma ogolaan jirin yamuru inuu maro baynahu wa bayna sudratihi uma ogolaan jirin waa diidi jir faqad waxaa xaqiiqo ah kaana waxaa ahaa nabiga calayh sala salaam yusallii mid tukanaayo id waqti jaa'at ay timid shaatun neef ariya tascaa oo ordaysa bayna yadayhi meeshii sudradiisa xaggeeda ayay damacda inay marto fa saacaaha wuu la orotamayoo nebigu intuu orday xataa alsaqa ilaa uu ku dhajiyey xataa alsaqa ilaa uu ku dhajiyey badnahu ee calooshiisa bilxaa'i darbigii uu tukanayay xaadkuna waa dayrka oo badanaa dayrka geedaha iyo laga sameeyo oo beeraha iyo lagu wareejiyo ayaa la yidhaahdaa jidaarna markii uu dhagax iyo waxaayaeda loo isticmaalaa badan wa marat way martay markaas markuu u diiday leannahu isagaa darbigii isku dhajiyey sooma markaas waxa weeye dee xaggii kale ka wareegtayo waraa'ahu gadaalkiisay martay waka nebigu marka xataa neefkaa arigaa waa u diiday oo xayawaankaa maxaad moodaa marka qof dhan oo baro-aamiya haddaba aynu aad iyo aad isaga ilaalino oo waxa weeye sufradeenna aynu ka dadaalno ee yaynu ku cayaarin sufrada waayo sidaasuu nebiguba ugu dadaalayay calayhi salaatu wasalaam oo aad iyo aad ugu dadaalayey halkaa marka maxaa inooga caddaaday in sufradii aan cidna loo ogolaanaynin walow xayawaanna allaha ka dhigee loo ogolaanayo inay sufradii mara marka dadka qaarkood su-aal bay keenaano waxay yidhaahdaan oo ilmaha yararka ah ka war ilmaha yararka ah waxaa kala duwan inaad ilmaha yarka ah kor u qaadid oo aad waxa weeye isagoo ooyaya iyo markaad aragti inaad kor u qaadid iyo inuu sudradaada hor maro waa kala laba arrimood sudrada inuu maro loo ogolaan maayo sudrada inuu maro loo ogolaan maayo horta xadiidka ibnu khusayme iyaa warinaya ma aynu sheegin fi saxiixii buu ku warinayaa dabaraanina waa warinayaa xaakimna waa warinayaa wa saxaxahu alxaakim wa waafaqahu daabi marka waxaa kala duwan ilmaha yarkaa inuu sutradii iyo adiga ina kala dhex maro iyo inaad kor u qaadid inaad kor u qaadid way bannaanta oo waynu arki doonaa laakiin inuu sutrada hor maro ha u ogolaana oo kadib wa sallaa nebigu waa tukaday salaatan salaad buu tukaday maktuuba salaad maktuuba u tukaday fadamma yadayhi gacantiisuu saa isugu soo ururiyey oo saa isugu soo ururiyey sidii wax qof wax qabtay oo kale sidii wax wax ceejinaya ayuu gacantiisa soo ururiyey falammaa sallaa markuu salaadii dhammeeyey qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow axadata fi salaati shayun ama uxdita fi salaati shayun ma salaadiima waxbaa lagu soo dejiyo oo kusoo darmay waa maxay gacantaan kaa taagtay aad isku qaban qaala waxa uu yidhi laa maya salaadda waxba laguma soo kordhin ilaa anna shaydaana shaydaan baa araada waxa uu doonay an yamura inuu maro bayna yaday hortayda inuu maro anigaiyo sutrada inuu kala dhex maro fa khanaqtuhu waan ceejiyey dhuuntaan qabtay ceeqadu waa markii dhuunta la qabtay ceejinso lama yidhahdo markaa dhuuntaan qabtayoo waan ceejiyey xataa wajadtu ilaa aan heloon dareemay barda lisaanihi carabkiisa qabowgiisii calaa yadih gacantayda carabkii intuu soo dhacay uu carabkiisii gacantayda qabowgeedii aan ka dareemay ayaan ceejiyey arrintaa dee waa caqiiday ogaada ya caqlaaniyiinta iyo ma ogola laakiin waa caqiida waymullaahi buu yidhi nabigu waa dhaar weeye waaymullaahi ilaahay baan ku dhaartay lowlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaan haddaan walaalkay akhii sulaymaan soo idiima qori ha waa nebiyullaahi sulaymaan haddaan walaalkay nebiyullaahi sulaymaan iiga hormarin leannu nebiyullaahi sulaymaan shayaadiintaa u adeegi jiray soo maa ha waay haddaan marka nebiyullaahi sulaymaan oo walaalkaya iiga hormarin intaan soo qabto ayaan la rabadtu waxaan ku xidhi lahaa ilaa saariyatin tiir min sawaari lmasjid tiirarka masaajidka ka mid ah xataa yadiifa mise yaduufa idii qore yadiifa ay ku dawaafaan bihi wildaanu wildaanu ahli lmadiina ilaa ciyaalka reer madiina intay isugu yimaadaan ay ku dawaafaan oo fiiriyaanoo ay arkaan oo ku cayaaraan oo kulligiin waad arki lahaydeen laakiin waxaan isaga daayey nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam sow ilaahay ma uuna weydiisan mulki aan cid kale aan la siinin waka marka sidaasaan isaga daayey ee halkaasaan ku xiri lahaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi faman istadaaca qofkii awooda allaa yaxuula baynahu wa bayna alqibla war qiblada iyo isaga inaan loo kala dhaxaynin oon sudradiisii la dhex marin qofna inuunan u dhaxaynin axadun qofkii nin awooda falyafcal ha sameeyataa ay macnaha sudradiinna aad iyo aad u ilaaliya oo ka ilaaliya cid walba oo sudradiinna doonaysa inay hormarto akhrajahu imaamu axmed wadaara qudniy wadabraaniy bisanadin saxiix kama qaala sheikh albani raximah llahu tacala tacliiq buu saaray sheikh albani oo wuxuu yidhi xadiidkaani waa axaadiidta ay inkireen ayuu ka mid yahay nimanka la yidhaahdo qadyaaniyiinta firqada la yidhaahdo qadyaaniyiinta oo aaminsan inuu nebi ahaa mirza axmed khulaami alqaadiyaani ayay aaminsan yihiin waa firqa baalla muslimiinna ma aha waxay leeyihiin marka shaydaan maba jiraba wax jiraba shaydaan oo dhanba ma ogola marka axaadiidta ay diideen bay ka mid yahay xadiidkaani laakiin ahlu sunna waljamaaca shaydaankana waa aaminsan yihiin inuu jiro waa makhluuq ilaahay abuuray oo qofkii ilaahay uu doono uu ku imtixaamo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu sidaas arrintaasi dhacday baynu aaminaynaa liannahu nebigaa inoo sheegay wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waka marka saasaynu aaminaynaa ma inkirayno oo caqligeenna ku socon mayno wa kaana yaquulu nebigu wuxuu odhan jiray idaa sallaa axadukum haddii qofkiinu tukado ilaa shay-in yastaturuhu uu isku asturayo oo min annaasi dadka uu isaga asturayo faaraada uu doono axadun qof uu doono an yajtaasa inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa falyadfac ha iska difaaco fii naxrihi dhuunta ha ka qabto macnaha gacantiisa inta saa u taagto gacantaada dhuuntiisa ku aadiyo sidii wal iga joog adoo dhahayoo kale waayo walyadla hana iska celiyo ha ku dadaalo oo waxa weeye ha iska riixo ma istadaaca intuu awoodo macnaha ha iska difaaco intuu awoodo wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd falyamnacahu ha u diido maratayni laba jeer laba jeer ha u diido hadduu mar intaad celisay kugu soo noqdo ood mar labaad celisay kugu soo noqdo oo ood laba jeer mar saddexaad kugu soo noqdo fain abaa haddii uu diido falyuqaatiluu ha la dagaalamo hadda dil maayo ogo la dili maayo ee xoog baa laysaga celinaya fainamaa huwa shaydaanun shaydaan weeye isagaaba shaydaanaba waa shaydaan ulins ama shaydaan baaba soo riixaye iska celi oo waxa weeye xaggaa isaga riix ha imaamu albukhaari ayaa warinaya iyo muslim iyo marka waxaa la rabaa inuu qofku aad iyo aad isaga celiyo weliba xadiidkaasi waxa uu ahaa xadiidka abi saciid alqudri radi allahu canhu oo salaad tukada jumco la tukaday ayaa markii salaaddii laga baxay buu sunnaysanay wiil yaroo reero madaxeedahoo reerkii markaas waxa weeye marwaan iyo waxwaan waxa weeye dadkii xukunka hayay ayaa dacaynu hormaray suwa iska celiy xaggii xaggu wiilkii fiiriyey wuu degdegayay oo meeluu mari waayey su haddana waa isku soo qaaday su waa iska celiyo xoog u riixay wiilkii intuu xanaaqayo xalka laabtay oo u tegay dee aabihiis iyo dee raggii madaxa buu yiri waxaa i dilay abu saciid alqudri waa loo yeeray waxa la wiilkaana soo dacweeyey xadiidkaanu sheegay laba jeer baan celiyey buu yiri nabigaana nagu yiri buu yidhi hadduu qofku aad laba jeer celisaan marka saddexaad la dagaalama oo dila marka xoog baan isaga celiyay hadduu mar saddexaad kusoo noqdana xoog un baan usii celinaya oo sutrada marna ma ogolin inuu sutrada dhex maro wa ka wa kaana yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray ciqaabta lagala kulmayo qofkii hormara intaa horeo dhan waxay ahayd aadaabta ah inaad adiga tukanaya lagaa rabay soo maaha inaad la timaadid haddaba dembiga laga qaadayo inaad qof tukanaya hormartidna halkaan u fiirso qaala waxa uu yidhi wa kaana yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray low yaclamu almaaru hadduu ogaan lahaa low yaclam hadduu ogaan lahaa almaaru kan maraya bayna yaday lmusalli mid tukanaya hortii maadaa calayhi min alimi macnaha weeye maadaa calayhi ay maadaa calayhi min alifmi dembiga dushiisa noqonaya hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu waxaa u khayr bannaan lahay inuu afartan taagnaado min an yamura bayna yaday inuu hortiisa maro waxaa uga khayr bannaan lahay inuu afartan taagnaado afartankaa marka imaam albukhaari iyo xadiidka warinaya muslim iyo keyrkoodba waana xadiid saxiixa afartankaasi marka ma afartan beriba ma afartan sana ma afartan saacadoodba allahu aclam riwaayad daciifaa jirta oo waxa weeye odhanaysa arbaciina khariifan afartan dayrood waana daciif laakiin riwaayadaha saxiixa ah ma keenaayaan tahdiid ee waxaa la yidhi un afartan wallahu aclam marka afartankaasi inta uu yahay halkaa waxaynu ka garannay marka sufradii inay waajib tahay qofka muslimkaana inuu sufra samaysta laga rabo oo tukanaya waxa ugu yarna ay tahay saddex dhudhun inuu ka dhigto taagnida dheerarka ballacayntae doonta ha noqotee inuuna u dhowaanayo oo saddex dhudhun sutradiisi u dhowaanayo meesha uu ku sujuudayana taaka u dhexaysiinaya iyo wuxuu sutrada ka dhigtay qofkii damca inuu hormarana inuusan u ogolaanayn qofkii laakiin shishe ka maraya adiga shaqadaa maaha laakiin adiga iyo suuradaada qofkiida hormaraya ha u ogolaanin oo u diin wuxuu doonaba ha noqday halkaa waxaad ka garateen markaa inay sutrada waxa ugu yar ay tahay midla mu'aakharati raxli xadiid daciifaa jira oo dadka qaar daliishadaan oo abu daawuud iyo warinayo oo la yidhaha khad ah oo dhulka farta lagu jeexdo xadiidkaa waa daciif wey ma sugna culamado dhan waa daciifiyeen sheikha albaani iyo kulliy waa wada daciifiyeen sidaa daraaddeed marka diilintaan cadow la dhigtay iyo furo la hor dhigtay iyo cimaamad la dhigtay iyo waxaa sufro ma noqonayaan shaygu waa inuu shay taagan yahay oo dadku arki karaan oo markaa dadkii ka leexan karo yaa marka sufradii laga rabaa imaamka iyo qofka munfaridka ah haddii adigu marka safafkan dambe in la dhex maro iyadoo la tukanayo laa xaraj taas wax dhibaataa ma leh oo waxaa caddeeyey xadiidkii cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi waxaan imid aniga oo saaran dameer dhadig ayaan mina imid nebiga oo tujinaya dadkii markaasaan safafka dhex maray cid ugu inkirtayna male marka imaamkaa sutro inoo ah inagu dhexdeennaan waa la mari karaa wax dhibaato ana male ya toomida dhaafta jeed wax yar waxaan ku daraynaa cidda goynaysa marka cidda goynaysa haddaadan sutradii dhigan oo salaadaadii la hormaro salaadaadii waa buraysaa dadka qaarkood dadna ajarkii iyo wixii baa laga yaabaa inay nusqaamaan wey marka maa yaqdacu salaa salaadda maxaa gooya wa kaana yaquulu sala allah alay slam wuxuu odhan jiray yaqdacu salaata arajul ninka salaadiisa waxaa buriya oo gooya idaa lam yakun haddii aynan ahayn bayna yaday hortiisa ka aakhirati raxli waa mu'akharati raxligii aynu soo sharaxnay ugu yaraan taasoo kale hadduuna dhigan almar'atu alxaa'id ay almar'atu albaaliqa alxaa'id halkan waxaa laga wadaa albaaliqa naagta qaangaadhay qof dumar oo qaangaadha riwaayadaha abu daawuud iyo caddaynaya xaa'idka lagama wado tii markaa xaydka qabtay ee xaaid almar'atulxaa'id waxaa laga yidhaahdaa xataa gabadhu markay qaangaadho almar'atulxaa'id balay ay sinulmaxiid bay gaadhay baa laga wadaa oo waa baaliqda waa la guursan karaa khasab maaha haddaan toban jir bay xaydkii ku helan ha ee inay xayd ku hesho unbaa muhiima mar hadday gabadhu xayd ku hesho naag bay u ekaatay oo waa waxa weeye ziinadeedii iyo naag bay noqotay waa ka way baali walximaar dameerkii waalkalbu lswad iyo eyga madow eyga madow waa saddex sow maa waxa uu yidhi marka qaala abu dari baa weydiinayay oo wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah maa baalu lswad kan madow muxuu kaga duwan yahay min alaxmar kan gaduudan oo eyga madow iyo eyga gaduudan maxay kala duwan yihin qaala nabigu wuxuu yidhi alkalbu lswad shaydaanun eyga madow waa shaydaan waxa weeye sidaa daraaddeed marka shaydaan weeye salaadaadii waa goynay ilay nebiga soomaalinu soo maray inuu shaydaankii la dagaalamay oo iska celiyey oo salaadiisa rabay inuu gooyo haddaba alkalbu lswad shaydaanun waa xadiidkaas oo saxiixa oo imaamu muslim iyo abu daawuud iyo kulli warinayaan wuxuu caddaynayaa saddexdaa qolada inay salaaddii burinayaan hadday kaa hormaraan ninka salaadiisa waa qofkii dumarkaa baaluq ahaa waxa weeye waa dameerkii waa eygii madooba caqligaaga marka inta dib u celisad hadhihin oo eyga iyo dameerka iyo gabadha maxaa isku meel loo dhigay maaha arrintaani waa cibaadow waa waxyi sababaa dhici karta naagtaan waxa weeye ziinadeeda iyo quruxdeeda markay ku hormartay inaa ishada raacid baa dhici karta marka mid walba sabab gaaraa loo diidaye inay isku mid yihiin ma aha waa in arrintaa la kala fahmaa marka arrintaas ayaa inkastoo caaisha diidi jidho ohan jirdhay anaaba nebiga lugahayga ku fidin jiray laakiin culammadu waa iswaafajiyeen waxay yidhahdeen inay hortaada jiifto ama sariir ku jiifto iyo inay socoto waa kala laba naagtu markay soconayso shirkeedii o dhan baa muuqdo oo dhaqdhaqaaqaysaa oo quruxdeeda ad isha la sii raacaysa arrimahaasoo dhan baa la diidan yahay laakiin markay halkaa iska jiifto laa xare wax dhibaataa markaas markaas waa wax dhibaataa ma yeelanayso intaa markaa sutradii ayaa inoogu eg oo hadde waqtiga waa inaga dhamaaday lakin way dhama way fiicnaan lahayd inaynu inta ana ku darno takbiirta gaarsi haye ma safraysaan mise ku joojinaa miya jayid haye waaya marka insha allah halkaan ku joojino marka assalaatu tijaaha alqabri baa isniinta ayaynu marka inoo haraysaa ilay berri waa cashar kala dira haye